waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ayay warqadda ugu horreysa ibraahim dhambaalka wuxuu naga soo gaaray hooyo qalbi muuse iyo abti ibraahim aadan iyo ayeeyo xabiibo dayaan iyo waxay yidhahdeen hane cabdirasaaq iyo habaryar caasho muuse iyo anfac garcadde iyo ayaan cali nuur iyo ayaan xasan muuse iyo nimco ibraahim aadan iyo aamino garcadde dhammaan dadkaasina waxay u hambalyanayaan sacadiyo cali nuur iyo maxamed maxamuud xalane oo ku aqalgala bay yidhahdeen dalka norway waxayna leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba uu kala siiyo ubad qayrqaba aamin ayaan leenahay warqadan ibraahim waxay naga soo gaartaa abi cismaan maxamed shaaluco iyo hooye maryan siciid weyrax iyo cabdi cismaan shaaluco iyo farxad cismaan shaaluco iyo cabdirashiid cismaan shaaluco dhajka loo yaqaano iyo faadimo cismaan shaaluco iyo nageeye cismaan shaaluco iyo farxiyo cismaan shaaluco faadimo cismaan shaaluco farxiyo cismaan shaaluco mahad cismaan shaaluco muxubo cismaan shaaluco qaali cismaan shaaluco dhuuxaay cismaan shaaluco shaaco cismaan shaaluco isnahaan cismaan shaaluco dhammaan dadkaasoo kala jooga maraykanka sweden australia soomaaliya dubai iyo hargeysa waxay tahniyad meher u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen faraska iyo geeyada cabdirasaaq maxamed aadan iyo deeqa cismaan shaaluco oo meherkooda uu ka dhacay hotelka mansoor ee magaalada hargeysa ducaduna waxay yidhahdeen waa xaggeena isku waara ubad qayr qabana kala hela ayaanu leenahay dhambaalkan waxaa noo soo diray faysal jabati iyo waxa ay yidhahdeen maxamed cibaar diirye iyo mawliid maxamed shuuriya iyo injineer borow iyo kamis faarax bare iyo mustafe aadan iyo aweys cabdi maxamed iyo cabdiqaadir ismaaciil qasaaye iyo qadar sugow salaad iyo maxamed nuur maahir iyo farxaan cabdi cali nuur iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdiraxmaan iyo caasho xuseen caagano iyo sacdiya xasan ganay iyo hindiye dhaqane iyo nasakiin jacfar iyo hodan cabdi salaad waxayna hambalyo u dirayaan axmed ibraahim gooder iyo racwi yuusuf oo gabar u dhalatay gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen ruweyda axmed waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waayo ruweyda soo weynaw noqotay dadkeeda iyo dalkeeda manfacda warqadda waxay naga soo gaartay ibraahim xasan cabdirasaaq dalmar iyo aweys cabdulle cumar iyo xaliimo cabdulle cumar iyo cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo nasre cabdulle cumar abuukar cabdulle cumar iyo nimco cabdulle cumar iyo foos macalin xasan iyo maxamed dalmar axmed iyo qadre ismaaciil yuusuf iyo hani maxamed faarax ditoreysa farxiya cali axmed iyo xasan xuseen cali xasan cadde iyo nasteexe axmed faarax iyo seegeeda cabdulahi axmed faarax doctor imaan iyo kiin axmed cali iyo zeynab maxamed xasan miska xasan sheekh dhammaan dadkaas oo kala jooga xamar gaalkacyo cadaada jowhar yurub waxay halkan hambalyo aroos farxad la u dirayaan caruuska cali cabdulle cumar iyo caruusada fardowsa cilmi cawaale fardowsa siman oo aqalgalkooda uu ka dhacay degmada shubis magaalada muqdisho jimcihii dhoweyd shanta bisha agost waxay leeyihiin kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan leenahay waa anigan dhaqaaqo waan dhuufayaaye axdi meel ma dhigana dhaayihii ku arkaa wanaag dhaxal u yeeshe codka macaan ee maxamed aadan isaaq heestii dhuuxi bora
dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo damballadu casaadeen daxadu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo damballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sidabaad u dhiiganto debi baxay lamoote waad igu dheerte sidabaad u dhiiganto debi baxay lamoote waad igu dheerte ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa sida dhowr guyoo da'ay ama dhibiica roobka ilaygu dheehe ama laama dheebiyo dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyoo da'ay ama dhibi caroobka ilaygu dheehe ama laama dheebiyo dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare doolay sidaasba timirkaygu raace umaan dhaafi karaaye doolay sidaasba timirkaygu raace umaan dhaafi karaaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa deegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalaatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee deegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalaatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo wandhoofayaaye axad meel ma dhigansaa daandure waxaa ka mid ahayd dadkii soomaaliya ka soo dhaartay xilligii barisamaadka ee qurbaha soo aaday heestanna micnaha ku jira markaad miraheeda dhegaysatay waxaa ka muuqatay in ay tahay hees wiil gabar uu jeclaa ka tagaayo uu leeyahay waan dhoofeyaye axdi meel ma dhigana weliba waxay ka mid ahayd heestan heesihii uu fanaanka maxamed aadan isaaq uga qayb galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kasta oo khamiis ah oo jimcuhu soo gelaya lagu qaban jiray golaha murti iyo madaalada ee magaalada muqdisho anu intaasi ku dhaafno warqada xigta bal noo soo qaban waxaa noo baaqaya axmed maxamuud gargar iyo waxay yidhaahdeen kaahiye xasan gargar iyo aabe maxamuud gargar iyo aabe cumar gargar iyo cabdisahal gargar iyo yuusuf axmed cali iyo faadumo axmed cali iyo caaisho maxamuud gargar iyo waxay yidhahdeen faadumo maxamuud iyo maryan axmed jamaar iyo faadumo cumar bagaas iyo mugaay xareed mire iyo safiyo deefkow xuseen waxaana ay jecel yihiin dhammaantoodba in ay taaniyad gaarsiiyaan cabdikheyr cumar bagaas iyo xaliimo guray oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada gaarisa wiilkaasina waxaa loo bixiyey xamse cabdikheyr waxaana ay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa ah iyo dalkiisa anfaca aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay abdi xasan muuse iyo habre cadar muuse iyo habreer leelo muuse iyo habre maryan muuse iyo habre xaawo jamcaale cabdulle iyo maxamed ciise cawaale iyo deeqa ciise cawaale xamdi cumar aweys iyo maxamuud xasan muuse iyo xamdi ciise cawaale dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan xuseen cali nuur iyo fardowse maxamed cabdulaahi waxay leeyihiin waxay ku aqalgaleen dalka faransiiska noqda kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano
waa hagaaga waxaa noo baaqaya macalin ibraahim cabdi yuusuf iyo macalin cabdulaahi sheekh muuse xasan iyo macalin maxamed cabdulaahi cabdi kadaawe iyo waxay yidhaahdeen macalin cumar xuseen kaariye iyo macalin cabdulaahi garaad cali macalin liibaan cabdi faarax iyo macalin cabdiweli maxamuud cilmi iyo macalin ismaaciil cumar weliye iyo macalin maxamed cabdi nuur iyo macalin axmed xuseen kaariye dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambali u diraan daahir maxamed jeyte iyo sawdo abuukar xasan oo wiil ugu dhashay muqdisho gaar ahaan degmada howlwadaag waxaana ay leeyihiin maxamed daahir ayaa wiilkaasi loo bixiyey soo barbaar maxamed oo noqo kii soo weynaada ibraahim haye kaalmihii sugaan jacaylka miyaan hagraday dabuufta miyaan habraday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan karsaday hawraarta markaan cuskaday haddaan gucashada furfuray malaysan inaan kumaan
codkii bacanaa milgey miyaan hibashada qarsaday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan kasbaday hantaaqa miyaan kasbaday jacaylka miyaan miyaan hagraday tarinka miyaan miyaan habraday jacaylka miyaan miyaan hagraday tarinka miyaan miyaan habraday miyaan hibashada qarsaday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan kasbaday hantaaqa miyaan kasbaday awraalka markaan cuskaday haddaan gocashada ku furay awraalka markaan cuskaday haddaan gocashada ku furay iyagu wuxuu uu dhiibsaday tan eesaha burqaday iyagu wuxuu uu dhiibsaday tan eesaha burqaday awraalka markaan cuskaday haddaan gocashada ku furfuray haddaan gocashada furfuray igu wuxuu u dhibsaday xutan isaha burqaday igu wuxuu u dhibsaday xutan isaha burqaday anoo nafta ku hibiyey idhirikaadiyan gabay hamalaysan hamalaysan hamalaysan inaan ku nacay anoo nafta ku hibiyey idhirikaadiyan gabay hamalaysan hamalaysan hamalaysan inaan ku nacay dadalkamiyan miyan hakaday danankamiyan miyan huqaday dadalkamiyan miyan hakaday danankamiyan miyan huqaday miyan la'anta harsaday miyan la'anta harsaday miyan qorshe kale higsaday miyan qorshe kale higsaday dadalkamiyan miyan hakaday danankamiyan miyan huqaday dadalkamiyan miyan hakaday danankamiyan miyan huqaday miyan la'anta harsaday miyan la'anta harsaday miyan qorshe kale higsaday miyan qorshe kale higsaday habbeerta aanu damqaday intaan xariirtada xigsaday habbeerta aanu damqaday intaan xariirtada xigsaday waxaan hubsimo ku sugay ankaagii maxaa ka tiray waxaan hubsimo ku sugay ankaagii maxaa ka tiray habbeerta aanu damqaday intaan hareertada xigsaday حفيظة أنا تنقضي إنسان حرصت بإتدي وحن مبسمو كسوغي أنكاري محاك تيري وحن مبسمو كسوغي أنكاري محاك تيري anoo nafta ku hibiyey xidhiidhikaadiyan gabay malaysan hamalaysan hamalaysan inaan ku nacay anuu nafta kuribey xiriirikaatiyan gabay hamalaysan hamalaysan hamalaysan inaan ku nacay
Haye Ibrahim. baasha hala isla salaamayaa la isku ogaaya ha malaysan inaan ku nacay alla ilahe waxaan filayaa dhegeystayaal badan in heestaasi ay ka heleen eryadeeda iyo qaabkay funaanadu u qaadayso warqadan markanaha aan soo qabtay sheekada intaasan ku joojinayna bal u kaadi waa ibraahim aadan cali iyo xuseen aadan maxamed iyo dukow aadan isaaq iyo cabdiraxmaan maxamuud xareed iyo cabdinaasir aadan maxamed iyo cabdiraxmaan isaaq farxiye cabdi maxamed xaawo aadan maxamed awliye aadan maxamed arbaay aadan maxamed farxiye aadan isaaq mahad isaaq aadan maxamed cali aadan cali warsame xasan dadkaas oo kala jooga maraykanka u k australia iyo soomaaliya baydhabo janaay muqdisho miskaale waxay tahaniyad kal iyo laab ah u dirayaan boqorka iyo boqoradda siciid aadan maxamed iyo luul macalin nuunow oo wiil ugu dhashay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee puntland wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdirabbi siciid aadan maxamed waxaanu leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba anfaca aamin waayahay falastiin dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo maxamuud iyo xaaji cali xaaji cilmi iyo hooyo nuuro cilmi cawaale iyo sacdiye cilmi cawaale iyo carruurteeda iyo maryan dalmar axmed iyo sowda cilmi cawaale iyo shariif cilmi cawaale iyo xaaskiisa cabdulaahi cilmi cawaale iyo xaaskiisa iyo zahre maxamed xuseen zahro dawo iyo seegeeda iyo maxamed axmed faarax shiine iyo xaaskiisa iyo nadiifo axmed faarax shukri axmed faarax iyo carruurteeda iyo saare xuseen cali iyo carruurteeda iyo farxiyo cabduqaadir maxamed iyo safiyo cusmaan maxamed iyo hooyo aamine caalin iyo zahre cabdulle cumar mascuud cabdulle cumar iyo sacdiyo cabdulle cumar ha ka tegana bay yidhaahdeen caashe cabdulle cumar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan australia china germany norway south africa iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay halkan ka taaniyadayaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan cali cabdulle cumar iyo fardowse cilmi cawaale fardowse siman oo ku aqalgalay degmada shibis magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducadeedna kale waaye waxaan leenahay arooskiina ha noqdo kii aad kala kulantaan farxad iyo reynreyn ee bana owdan kala siiyo ubadda qarqaba aamin warqadda waxay naga soo gaartay maxamed axmed sheekeeye iyo biraay cabdikariin cabdulaahi iyo xabiibo axmed sheekeeye iyo caaisho axmed sheekeeye iyo gallado axmed sheekeeye iyo maxamed cabdikariin cabdulaahi iyo cabdirashiid axmed sheekeeye cismaan axmed sheekeeye cabdisalaan cumar fatoosh iyo jaamac cabdikariin cabdulaahi iyo aadan cabdikariin cabdulaahi cabdiraxmaan cabdikariin cabdulaahi sacdiye cabdikariin cabdulaahi qadiijo cumar sheekeeye kaaha cumar sheekeeye habboon cumar sheekeeye big mother xabiiba afrax siyaad iyo maxamed aar xuseen axmed iyo aar tollaxay garaad sheekey dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan bashiir cabdikariin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga leyle cismaan sabriye oo araskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda buundaweyn laanta camalow waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaban kala hela aamiin ayaanu leenahay dhankii heesaha falastiin haye waa keli ilaahay eedaanku waa faral aqirana waa negi adduunyaduna waa hoos abaal ruuxa kuu gala ha ilaawin weligaa waxa uu leeyahay sida xunsho ubadkeed ugu uurnugeyshaan aniguna ugaasoy naxariis naxariis la ooya codkii macaana ee salaad maxamed shardi salaad derbi iyo fanaanada faadimo cabdulaahi kaali amaande
وكلي إلهي إذا كوافر الآقرة نوانجي الدنيا تنواهوس أضل روحك وقلا إلا وليقا وكلي إلهي إذا أنك وفر الآخرة نوانجي الدنيا دون واهوس أبال روحك وقلا ilaha ilaa win weliga aqal haddii gartahe maqaarkuna ilma uu yahay aqal haddii gartahe maqaarkuna ilma uu yahay waxa looga dhigayaa ooda loogu saaraa ha ilowdo geerida ahal haddii igartahe maqaarkuna ilma uu yahay ahal haddii igartahe maqaarkuna ilma uu yahay waxaa looga dhigayaa ooda loogu saaraa ha ilowdo geerida anna aragtidaada dhibtaa ugu adkaysta asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasooy naxariis la ooya an aragtidaada dhibtaa ugu adkaysa asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasooy naxariis la ooya
iqrayaa la fududay yalla xadiinidaadka ummadii rasuulkay calam taraa xusuusnow axdii ruuxa qaadow adkayo hasiibayn أحضيان لفدودين يلا حديني ذاتا أمتي رسولك عالم ترى حسوسنا أحدي الروح قادو عدك يوها سيدين ujeedadu waxay tahay xalay urur dhiciiba anfariir la tooso awoodayniyadu tidhi abuurkeeda ubaxlo aqoonsiga jacaylka عدنا واحنا موليو عدن كل مية عدنا واحنا موديو عدن كل مية سدحون شاوبات كير أغور نبيشان سدحون شاوبات كير
warkii faarumo cabdulaahi maandeeq iyo salaad maxamed shardi haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhambaado ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqayaa cukaash ibraahim wardheere iyo faadumo ibraahim wardheere iyo sacdiye ibraahim wardheere cabdixakiim ibraahim wardheere maxamed ibraahim wardheere cali ibraahim wardheere mukhtaar ibraahim wardheere aadan ibraahim wardheere iyo timre ibraahim wardheere iyo cabdiqaadir ibraahim wardheere iyo sawde ibraahim wardheere maxamed cabdulaahi mukhtaar iyo mustaf cabdulaahi mukhtaar iyo salaad cabdulaahi mukhtaar iyo cabdinaasir aadan madgas iyo nuuriyo cabdulaahi mukhtaar dadkaasina waxay joogaan boosaaso qardho baydhabo iyo arsababa waxaan jecel yihiin inay tahniyo dhalasho ay gaarsiiyaan aabe cabdulaahi ibraahim wardheere kalamow iyo waxay yidhahdeen maryan cali oo wiil ugu dhashay luuganaana gobolka gadow wiilkaasina waxaa loo bixiyey usaama cabdulaahi waxayna leeyihiin ha noqdo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay magacyo badanaa ku qoran ibraahim oo waa kuwa biyaha loo soo dhawaysan jiray aabba maxamed aadan xaashi iyo hooye qadre jaamac faarax iyo ilhaan maxamed aadan cabdifaarax maxamed aadan iyo juweeriye maxamed aadan iyo asma maxamed aadan iyo hani maxamed aadan iyo nimco maxamed aadan iyo sumaye maxamed aadan warde maxamed aadan hadiye maxamed aadan cadar cali shiro weyrax shacna cali shiro weyrax iyo ismahaan cali shiro weyrax iyo cabdicasiis siciid weyrax iyo suweys siciid weyrax siciid cali shiro weyrax falastiin maxamuud faarax maxamed cabdi sandheere filsan cabdulaahi ismaaciil cabdi ismaaciil maxamuud cabdiqaadir xaaji cilmi fahiimo cabdulaahi ismaaciil iyo cabdi cabduljabaar dubad maxamed fatxi dubad maxamed iyo fawziye dubad maxamed iyo saabriin cabdiqaadir axmed iyo cusub cabdirashiid cismaan iyo axmed cali aadan iyo xasan maxamed cumar dhammaan dadkaasi oo kala jooga maraykanka sweden australia soomaaliya dubai iyo hargeysa waxay tahniyad meher u dirayaan boqorkiiyo boqoradda cabdirasaaq maxamed aadan iyo deeqa cismaan shaaluco oo meherkooda uu ka dhacay hoteelka mansoor isku waar ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay
waa hagaagka waxaa noo baaqaya adeer yunis xasan cabdi oo ku magac dheer safiir iyo adeer daa'uud xasan maxamed abuukar iyo adeer cusmaan xasan maxamed abuukar adeer cabdifaadil ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xayaad maxamed xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen cabdirasaaq xasan maxamed yooyo iyo cabdiweli xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo shaawil mursal yuusuf sawley iyo waxay yidhaahdeen eedo faylo xasan maxamed iyo eedo asma xasan maxamed dadkaasi waxa ay kala joogaan bardaale toos weyne baydhabo boosaaso iyo garowe waxayna taanid gaarsiinayaan aabe cabdisalaam xasan maxamed abuukar iyo waxay yidhaahdeen hooyo xaniifa cabdi daahir qaasim oo wiil ugu dhashay deegaanka toos weyne waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdixaafid cabdisalaam xasan waxaana aan leenahay soo barbaar noqo kii diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin haye ibraahim markana kaalmihii sugaanta cagtaan kulanaba calmasho iyo jacayl culise kalgacaylkaaga culus ciirsigiisa noqo hana igu codleen hana igu cidnay waa codka macaan ee bannaanka cabdicasiis iskaleej iyo heestiya calmasho
arisada banan eegato cusub iyo sigaad kala caynadiyo ubax wada curtigii cimriyaaarisada banan eegato cusub iyo sigaad kala caynadiyo ubax wada curtigii cimriya عسى عينتها baad almashiya jacayl curisay haboo algacaylka culus weersiga noqo hana igu cilayn hadacaynada indheer caarado cabtan kulanay baad almashiya jacayl curisay haboo algacaylka culus weersiga noqo كهولين عادي ضرور ليح لي عرتي ضل عدي عقتي النور كذا عيدا كعدي لي عرشي العلو غفين الكهولين عادي ضرور ليح لي عرتي ضل عدي عقتي النور كذا عيدا كعدي لي عرشي على عين يندير عرضو عرضان كل النبات على المشي جعل عرس أبو
waayahay waxaa kale oon dhabaal ka helnay sacdiyo maxamuud cabdulle iyo shariif cilmi siyaad iyo guuday cumar sibriye iyo garaad xasan afrax iyo salaad cabdulle afrax oo loo yaqaano salaad jarane iyo waxay yidhahdeen coronel muuse yare iyo axmed muumin grieg iyo xabiiba cabdulle bakari odageeda iyo carruurtooda iyo xasan cumar maxamed siyaad waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana jecel yihiin inay taaniyad iyo heestaanba ay gaarsiiyaan muuse xasan afrax iyo gacdadiisa deeqa muumin grieg oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen muqokori hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey amiir muuse xasan waxaana ay leeyihiin ha noqdo kii soo weynaada oo waalidkiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay aaba rono mursal iyo aaba cabdirasaaq gees dheere iyo aaba cabdicasiis gees dheere iyo aaba mukhtaar gees dheere iyo aaba maxamuud gees dheere iyo awow maxamed nuur abti kusow maxamed nuur iyo hooyo nuurta maxamed nuur iyo hooyo salaado maxamed nuur iyo cabdulaahi rono mursal iyo ruqyo rono mursal rashiid cabdirasaaq gees dheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere cabdiweli cabdirasaaq gees dheere luul cabdirasaaq gees dheere xabiibo cabdirasaaq gees dheere faadmo cabdirasaaq gees dheere catarey loo yaqaano iyo ashraqo cabdirasaaq gees dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan rashiid rono mursal iyo nuurta nuurow oo gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho soo barbaar ayaanu leenahay noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhegeystayaasheenaas ugu dambaysa falistiin usoo qabanayna waa anna sharafteediisu shalay tamaad lumin shar ka cawdu billaahi shaydaan iguma aad noqon bisinka bisinka bisinka ibraahim waa la cuudu bilistaa markii shaydaanka la sheegaa la dhihi jiray ibraahim heestaasi waxaa ku luuqeynaya fanaan lagu magacaabo nasteex saciid yuusuf heestan waxaa la yidhaahdaa shaqaaqo shaqaaqo waaba mashaakil rabshado shaqaaqooyin ka taagan bariga dhexe maqli eradeeda ayaabad ka garan doontaa falastiinay iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha tan iyo taan dib dambe u kulmi doonaan waxaanu idinkaga tegaynaa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh nabadgelyo
waa kuwa sirkolkiyo dadka ugu sidaay adiguna saqaaqo ilan damayniyo adigu aburtay Ana sabe, baby. Sou estela e tomado. Sacado do bilai. Shaitan, digo, madunon. Shaitan, digo, madunon. Shaitan, digo, madunon. Adiguna sakako Silang damay niyo Patigwa multay
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesuhuna wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii galabnimo maxamed colaad xasan iyo anoo ismaaciil xuseen farjare idan la socodsiinayay tan iyo intaynu toddobada kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Shaitan igumad noqon Shaitan igumad noqon